subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood ka dhagaysanaysaan magaalada washington
waa subax khamiisa bisha diseembarna waa labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacadda saaka waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa habka warbixinnadu ay u sameeyaan hay-adda amniga gudaha ee dalka kenya ayada oo dhaliilo arrinkaasi keenay awgeed wax kabeddel lagu sameeyey
mar kastoo muslin qof dhibaato geysta oo qof xun oo annaga naga midoo dhibaato geystana annaga dhan ayaa nala cambaaraya gaar ahaan dadka aad iyo aad ugu dhibootaado waa haweenka sababtoo ah waana loo jeedaa inaan xijaab saaranahay oo xijaab xirannahay warbixintaas oo dhegaystayaal kanadaana dhowaan ayaad maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo ayay ka mid tahay waxaa kale oo aan idiin haynaa booliska kenya oo lagu amray in ay shacabka dhex degaan si amniga loo adkeeyo qodobada kale eed maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah arrimaha soo galootiga oo is-afgarad caalami ah laga gaaray kadib markii dalal ka badan boqol konton iyo laba waddan ay kulan ku yeesheen waddanka morocco qodobadaas iyo kuwo kale ayaan guud ahaanba idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maxkamadaha heerka federaal ee gudaha dalkan maraykanka ayaa waxa ay ku mashquulsan yihiin sharciyada la xiriira kuwa dhowaan dowladda dalkan maraykanka ay ka soo saartay arrimaha soo galootiga ee lagu diidan yahay in la ogolaado dacwadaha isdhiibista dadka muhaajiriinta ah kuwaasi oo qaarkood ka soo cararaya dhibaatooyinka lagaga hayo waddamada ay ka yimaadaan kuwaasoo qaarkood la xiriira kuwa bulsho bishii juun jeff sessions oo ahaa xeer ilaaliyaha guud ee dalkan maraykanka ayaa waxa uu sheegay in asaga shakhsiyan uu dhex galay kees ku saabsan hooyo u dhalatay dalka salvador taasi oo loo diiday in loo ogolaado dacwad ay ku doonaysa inay gudaha dalkan maraykanka si qaxootinimo a looga aqoonsado ayadoo uu sheegay in iyadoo sheegtaan raahday haweeneydaasi inay la soo kulantay tacadiyo loogu goystay dalkeeda maxkamad ku taala magaaladan washington d c ayaa xaakimkeeda asna waxa uu soo saaray diidmo xoogan oo uu ku dalbanayo in dib u eegis lagu sameeyo sida uu u doonaya jeff sessions in haweeneydaasi dacwadeeda lagu ogolaado waxaana qareenkaasi laftiisa uu isagu cuskaday kadib markii sida uu sheegay jeff sessions uu carqaladeynayo sharciga maraykanka ee ka degsan arrimaha qaxootiga iyo aqbalaadooda
dowladda maraykanka ayaa iyadoo aanan sharaxeed ka bixinin warbixin ay ku salaysay guulaha ay ka gaartay dagaalka ay kula jirtay kooxda isis ee suuriya waxaa aqalka cad uu difaacay inay ciidamo ay u direen dalkaasi xasaradaha ay ka oogan yihiin warkan ayaa wuxuu soo baxay kadib markii shalay madaxweynaha uu ku sheegay bartiisa twitterka in maraykanku uu kaga adkaaday isis dagaalka ay kula jireen dalkaasi suuriya waxaana arrinkaas si weyn uga hadlay sharci dejiyaasha iyo diblomaasiyiinta sare ee dalkan maraykanka sheekashada maraykanka inay liib ka keeneen dagaalka ka dhankaha isis ee madaxweynaha ayaa waxa ay abuurtay caro iyo su-aalo badan oo la weydiiyey aqalka cad iyo sidoo kale saraakiisha wasaaradda difaaca oo ayagu qudhooda la weydiiyey inay iska baryeelaan hadalka madaxweyne donald trump
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda dowladda kenya ayaa waxa ay ku amartay labaatan kun oo ka mid ah ciidamada booliiska inay ka guuraan guryaha dowladda ee ay degan yihiin waxaana lagu wargeliyey inay degaan xaafadaha magaalooyinka ay ka howlgalaan qorshahan ayaa haddaba waxa uu ka mid yahay isbeddel lagu samaynayo ciidamada booliiska ee dalka kenya isbeddelkaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto ka mid ah labiska ciidamada booliiska wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warkan gaarayso ka soo diray qorshahan ayaa wasaaradda amniga qaranka dalkani kenya waxay ku sheegtay inay doonayso inay u kuurgasho xaalada ammaankaha ee muwaadiniinta kenyaanka ee ku sugan guud ahaan dalkani kenya iyadoo litix raacaya dastuurka dalkani kenya isbedelada lagu sameeyey ciidamada ammaanka dalkani kenya gaar ahaan laanta booliiska isbedelada lagu sameeyey ayaa waxau xusayaa in in ciidamada booliisku ay ku dhex noolaadaan guryaha dadka shacabka ay degan yihiin si isdhexgalka bulshada iyo saraakiisha ammaanku ay u noqdaan kuwa iswaafaqo wasiirka amniga qaranka dalkani kenya fred mitiangi ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku sheegay in labaatankii kun ee askari ugu horreysay ay haatan u ruqaansadeen ku dhexnoolaashaha guryaha shacabku ay leeyihiin isagoo tiradaasi ku sheegay lix kun oo ka mid a ciidamadaasi ay noqon doonaan kuwa ilaaliya xuduudaha waddanka uu la wadaaga dalalka dariska laa sidoo kalena wareegtadaasi waxaa lagu xusay siddeed kun laba boqol iyo siddeetan ka tirsan ciidamadaasi haatan ku noolaan doona guryaha shacabku ay yihiin saraakiisha ilaalada kahantida guud ee shacabku ay leeyihiin ee loo yaqaana c i b u halka sidoo kale shan kun oo ciidamadaasi ka mid ana uu ku sheegay wasiirku inay yihiin ciidamada hala tacaala ka hortegidda xatooyada iyo dhaca loo geysta shacabka bishii sagaalaad ee sanadkan ayaa madaxweynaha dalkani kenya mudane uhuru kenyatta ayaa shaaca uu ka qaaday in gunnada loo korrin doono dhammaan ciidamada booliiska jagada hoose darajada hoose leh lana doonayay inay ku dhexnoolaadaan gudaha tanina waxa uu ku sheegay in ay ka mid tahay isbedelada lagu samaynayo ciidamada iyadoo sidoo kale labiska ciidamada booliiska dalkani kenya ay ku labisan jireen oo noocoodu ahaa tuuto qallafsan dadka shacabka ku dhaqan dalkana ay ahaayeen kuwa argagax fara badan ay ka muujin jireen haatan loo bedelay labis kalarkiisa uu yahay buluug labiskaasoo wasaaradda amnigu ay ku sheegtay inuu yahay mid muuqaal saaxiibnimo dhow la yeelan karo shacabka ku dhaqan dalkani kenya maxamed faarax shire VOA Garissa.
aroor suuban dhegeystayaal halka warbixinta a kala socoteen iyo wararkii ka horreeyeyba waa v o a shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu meelmariyey is-afgarad caalami ah oo ku aadan sidii loogu saameyn lahaa badbaado iyo hannaan fiican muhaajiriinta wariyaha v o eda ee qaramada midoobay margaret bashiir ayaa ku soo warramaysa in kasta oo la sameeyey iskaashigan iyo hanaanka wada shaqaynta dalalkan in iskaashigaasi caalamiga ah ee dhinacyada dalalkan uusan ahayn mid isku xirayo dalalka laakiinse waxaa la sheegay inuu yahay mid khibrad xoogan oo tabar u siinaya inay iska warhayaan saare cabdi axmed ayaa noo soo koobaysa warbixintaas
waxaa jira ku dhowaad laba boqol iyo konton milyan oo muhaajiriina dunida waxaana intooda badan dadkaasi ay yihiin dad aanan soo marin gacmaha khatarta badan leh ee dadka wax tahriibiye ah qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegtay in wakhti ku siman laba sano ay isku raacayeen waddamada ku jira qaramada midoobey in ay heshiis is-afgarad ah oo heer caalami ah ay ka gaaraan guud ahaanba dalalka iyagoo iska kaashanaya sidii loo maarayn lahaa si nabdoon dadka muhaajiriinta ah asbuucii horena dalka morocco waxaa isugu yimid hogaami yaasha qaar ka mida dalalka dunida kuwa wakiilada uga ah dhinaca qaxootiga waxaana isku raaceen is-afgarad heer gobol ah arbacadiina waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu taageeray ku dhowaad boqol konton iyo laba wadan waxay isku raaceen oo ah heshiiskan ay u codeeyeen iyadoo shan ka mida ay ka aamuseen dalalkii ka qaybgalay shirkaasi laba iyo toban ka midana ay ka maqnaadeen kulankaasi waxaa maraykanka ah uu ka baxay wadaxaajoodkan oo ah mid horey loo saxiixi jiray sanadkii hore kadib markii uu walaac ka muujiyey qaar ka mida qodobada ku jira laakiinse kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta andrew vabrek ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay golaha amniga ee qaramada midoobay go'aanka washington ee arrinkan While the United States honors the contributions of the many immigrants who helped build our nation, we cannot support a compact or process that imposes or has the potential to impose international guidelines, standards, iyadoo maraykanku uu qiimeynayo inuu qayb ka qaato dhaqaalaha lagu bixinayo muhaajiriinta dhismaha waddankeennana ay qayb weyn ku leeyihiin dadka muhaajiriinta ayaa haddana aanan taageeraynin heshiiskan ama hanaankan cusub ee la rabo in lagu soo saaro sharuudo caalami ah oo hor leh kuwaasi oo ah heer waxyaabaha laga filan karo ama go'aamada cusub ee laga soo saaraya ay yihiin kuwa seeteen kara awooddeenna islamarkaasina aan go'aan ka samayn karin wakhtigan marka loo eego danaheenna guud dalalka ku yaala bartamaha yurub ayaa wadanka hungary oo isna ka mida dalalkaasi waxaa horey loo sii ogaa mowqifkooda ku aadan muhaajiriinta iyo sida ay uga qayb qaadan karaan go-aankan waxaase mowqifkooda caddeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi peter zijajarto oo isagu ka hadlay kulanka qaramada midoobay This document describes migration as if it would be the best thing that has ever happened to humanity.
dukumentigan waxa But- uu but this is qorayaa not true.
in muhaajirnimadu ay Migration tahay is a dangerous waxa ugu phenomenon.
habboon ee abid ku dhacay dad ibni aadan ah laakiinse ma ahan wax rasmi ah muhaajirnimadu waa wax khatarteeda leh laakiinse wadamada kulme ayaa waxa ay sheegeen in muhaajirnimadu ay tahay xaqiiqo jirta una baahan iskaashi caalami ah oo lagu maareeyo in la helo sidaasi waxaa yiri safiirka dalka canada mark andrea balajar Our global situation today and for the foreseeable future is one that will include migration. We cannot, we cannot ignore this reality.
xaaladeenna We must gobolka find maanta ways iyo to mustaqbalkaba harness the opportunities waa mid ay migration ku jiri presents doonto and to tahriibka iyo address its muhaajiriinta challenges.
mana ahan waxaan we iska have an indhatiri karno opportunity xaqiiqdaasi to begin waa inaan working helnaa together.
hannaan aan isugu xiri karno fursadaha muhaajiriinta hadda waana inaan ka hadalnaa caqabadaha haysta maanta waxaan haysanaa fursad aan ku bilaabi karno inaan wada shaqayno xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxa uu soo dhoweeyey heshiiskan ay dalalka dunida in ka badan boqol konton iyo laba wadan ay iyagu saxiixeen islamarkaasina qalinka ay ku duugeen aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii margaret basheer
weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan warbixin sannadeed ay soo saarta wasaaradda arrimaha amniga ee dalka kanada kuna aadan falalka argagixisada ayaa dhalisay muran badan kadib markii dadka aaminsan diimaha qaar ay tilmaameen inay ereyada qaar ee la isticmaalay ay tahay kuwo ayaga ku lidi ah haddaba wariyaha v o eda ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray warbixinta sanadlaha ah ee la xiriirta arrimaha xagjirka ayaa lagu xusay sunniyiinta xagjirka ah shiicada xagjirka ah siiqa xagjirka ah iyo cunsuriyiinta garabka midig ee xagjirka ah balse waxaa si aada ugu carooday warbixinta dadka siiqa ah dadka siiqa ah waa dad ka soo jeeda dalka hindiya oo madaxa ku daboosha maro sida camaamada oo kale ah waxaana ka mid yihiin dadka kanada soo galay todobaatameeyadii muslimiinta ayaa ka mid a dadka in badan dhibsanayay in falalka ay geystaan shakhsiyaadka muslimiinta ah iyaga lala xiriiriyo iyadoo la isticmaalayo muslim sunni ama shiici ah oo xag jira carada ka dhalatay warbixinta ayaa sababtay in wasiirka badbaadada dadweynaha ee dalkan kanada ralph godel uu ka hadlo isagoo sheegay in saraakiisha wasaaradiisu uu faray in laga shaqeeyo erey bixin dhaba oo ku aadan dadka geysta falalka la xiriira argagixisada xagjirka iyo dhibaatooyinka kale ereyadaas oo aanan wax u dhibayn dadka kale ee diimaha kala duwan haysta weeraro ay shakhsiyaad geysteen ayaa ka dhacay kanada oo ugu dambeeyey mid dhacay bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo toddobaiyo tobankii kaasoo uu geystay nin asal ahaan kasoo jeeda soomaali haddaba dadka soomaalida ah ee ku nool kanada sidee bay u arkaan warbixintan iyo in laga saaro isticmaalka magacyada sida sunniyiinta xagjirka ah waa kan marka hore faarax aw cusmaan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada ottawa kana mid a dadka muslimiinta ah ee in muddo ah ka dagaalamayay isticmaalka ereyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah dadkii diimahaas ee aaminsan ama ku abtirsada aad iyo aad bay u dhibsadeen arrintaasna waxay keenaysaa laba arrimood kow dowladdii canada oo dadkii ay ku kacaan diimahaas aaminsana oo ka hor yimaadaan arrintaan oo cadow badan ay u samayso Ee, labo een, annagii oo caqabad dadkii muslimiinta ahaa waddankan joogay ama dadka siikh waddadoon ha noqday caqabad ku noqoto arrintan ee, siikha hadday bilaabeen waa runtaa sababto haddaa magacooda lagu soo daray laakiin muslimiinta muddo aad u dheer oo koo iyo toban sano ama labaatan sano ku dhow ilaa waagii nine eleven muslimiinta si gaara fookan u saarnaa Een, report hadda kahor waxaa jira la soo saaray oo een, dowladdii hore wasiir ka mid ah een, kala kulanay anagoo ah een, muslimiinta gaar ahaan soomaalida weliba anaa shirkaas facilitate gareeyay oo arrange gareeyay in wasiirku la kulmo imaamada soomaalida si cad bay waxay ugu sheegeen een, report-ka waaga waxaa ku qornaa tareedka ugu weyn oo canada haysta waa een, sunniga muslimka ah waagaa shiici siikh laguma darin muslimiinta in muddaha ayay dhibsanayeen in falalka ay geysanayaan shakhsiyaadka laga dhigo mid quseeya dhammaan muslimiinta amaba ay raalli ka yihiin ayaan yuusuf waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada waxay aaminsan tahay in marka qof muslima uu dhib geysto ay dareemaan culays kaga imaan kara dadka nacayb muslimiinta qofku markuu dhibaatada geysto ma ahayn ummadoo dhan in laisku cambaareeyo oo la wada xumeeyo oo ummadoo dhan magac xun laga soo wada qaado way fiican tahay qofkii islamarkaas dhibaatada geystay in isaga keligiis la eedeeyo mar kastoo muslin qof dhibaato geysto oo qof xun oo annaga naga mido dhibaato geystana annaga dhan ayaa nala cambaareeya gaar ahaan dadka aad iyo aad ugu dhibootaado waa haweenka sababtoo ah waana loo jeedaa inaan xijaab saarannahay oo xijaab xirannahay haddaba muslimiinta iyo dadka aaminsan diimaha kale maxay uga dhigan tahay in la joojiyey isticmaalka ereyada markaasi iyaga si toosa u taabanaya faarax aw cusmaan wuxuu rumaysan yahay in wax weyn ay midaasi uga dhigan tahay muslimiinta waxay uga dhigan tahay horta waxa weeyaan muslim dhib u geystay diinta ma aha islaam dhib u geystana maaha waa kooxo xagjir ah oo farakusiris ah oo muslim iyo gaal ciday u aadiyeenyaan aysan jirin markii marka muslim la yidhaahdo issuegaasi waxa weye issue diin bay noqonaysaa issue ummad dhan magaceeda in la damage garay noqonaysaa wixii ay doonayaan kuwii xagjirka ahaa in loo fuliyay bay noqonaysaa oo muslimiintii dhibaato ay usoo jiidaan marka taa dowladda canada waa dowlad xilkas ah waana nagala dooday wayna garoosatay waxaana ka rajaynanaa magacyada ina ka saarto kana waantoodo markii koowaadna maaha una malaynmaya marka ugu dambeysa inay noqonaysa laakiin waa caqabaa dadka policy makeriska ah ama dadka siyaasada ama dadka qoryaha sirdoonku baa riboortadan diyaar gareeyey laakiin dowladda xil baa ka saaran maadaama ay dadkoo dhan mas-uulka la doortay inay waxyaabaha ummad gaar u taabanaya ka waantoodo in muddaha ayaa warbixinada la xiriira xag jirka ay soo saarto dowladda loo adeegsanayay erayo taaban kara dadka muslimiinta ah sida muslim xag jira laakiin isticmaalka ereyga ah siiqa xag jira oo markii ugu horreysay loo isticmaalay warbixinta ayaa u muuqata mid meesha ka saaraysa dhammaan adeegsiga ereyada wax u dhimi kara dadka haysta diimaha kala duwan xuseen nurxaaji v o a toronto
weli isla kanada ayaan ku jirnay gobolka ontario ee dalka kanada oo ah midka ay soomaalida ugu badan ee ay ku nool yihiin ayaa dowladda cusub ee uu hogaamiyo dag ford waxa ay ku dhawaaqday in ay jarayso dhaqaalaha sanadkii kaga baxa waxbarashada dheeriga ah ee ardayda aan dugsiyada la haysan lagu caawiyo arrintan ayaa saameyn toosa ku yeelanayso ilmaha soomaalida ee gobolkaasi maadaama la aaminsan yahay in inta badan ilmaha soomaalida iyo soo galootiga kaleba ay ka faa'iidaystaan taageerada noocaana ifraax yuusuf maxamuud waa guddoomiye ku-xigeenka ururka daryeel oo ah urur caawiyo dhallinyarada iyo waayeelka waxa ay kanada ku baratay cilmiga daawooyinka iyo macallinnimaba waana waalid hadda ku shaqaysa macallin waxaana ka barta gobolkaasi ilmaha soomaalidaah ee ku dhiban magaalada ottawa ee ontario ama caasimadda dalka canada khadka telefoonka ayay iigu warantay v o eda aada baan uga mahad celinaya waana ku faraxsanahay inaan fikirkayga ka dhiibto ku aadan waxbarashada gaarka ah ee loo sameeyo caruuraha u baahan special nerska ama ha ahaato tuurarinkan after the school loo sameeyo ama caruuraha gaarka ugu baahan ee iskuullada lagu caawiyo dhaqaalaha ay dowladdu jaraysa intee ayuu la egyahay dhaqaalaha ee dowladda prime ninka cusub ee hadda qabsaday ee dagford la yidhaahdo wuxuu yidhi waxaan jarayaa oon seefgareynayaa up to the four million oo ku baxa special educationka ah waya taasuna dhibaato weyn ayay ku noqonaysaa communityga iyaga iyo caruuraha gobolkaba waalid baa tahay macalin baa tahay waxbarashada dalkani waad soo martay intee in la eg bay waxtar ka leedahay tababarkan iyo caawimaada dheeriga ah ee ardayda la siiyo khaasatan ilmaha soomaalida ee ontario degan intee in la eg bay awood u siisaa inay la qabsadaan kana faa'iidaystaan waxbarashada dalka walaalow aada baad u mahadsantahay inaad su-aasha ay weydiiso waxay dhibaato weyn ku keenaysaa caruuraha u baahan in laga caawiyo iskuullada ee tacliintoodu hooseyso iyo kuwa gelinka dambeba u baahan ee after the school homokalaabyada taga sababtoo ah ilmihii markii iskuulkii casharkii laga soo siiyo luuqadda ayaa ugu horeysa oo dhibaatay ku tahay waalidiinta soomaaliyeed haddaan soomaalidaba ka hadlo inaan tuurarin u haayargarayno ase hooye ahaan markaan u hadlo waa qaali forty dollar ma awoodno saacadii iyo ka badan buu macalin dheeriaya inaad u u shaqaalaysiisaan oo ilmaha caawiyaad ka wada tuur- tuurarka soo ma haa walaal macalin dheeriya uma awoodno inaan macalin dheeriya u qabano ma awoodno markaa macalimiin bilaashaanu haysanay oo takhasus u leh sayniskii xisaabtii ingiliishkii caruuraha iyaga ka caawinayay oo dawladdu ay noo fangareynaysay taasina waxay keenaysaa inuu ilmihii waxbarashadii jeclaado haddii ilmihii uu waayo caawimadii u baahnaa waxbarashadii ayuu nacayaa waxbarashadii nacidiina waxay ku qasbaysaa inuu ilmihii iskuulkii ka tago tegidaaka is- uu ka tegay iskuulkii inuu dibadda ku dambeeyo dibaddii dambeyntiisiina ay u horseedo waxyaalo kaloo naftiisa khatar ku ah ama uu ku buro guruubo guruubadaasoo dhibaato naftiisa iyo Eh, sawir buuxa bal naga sii kanada waxaa lagu tilmaamaa wadamada ugu horeeyo dhinaca waxbarashada wax badan bayna gashay kaalinta koowaad baahida loo qabo in la helo macalimiin dheeri ah oo ilmaha caawiso haddii dowladdu ay leedahay waan ka maarmi karnaa waa laga jari karaa maxaa adinka waalidiinta ah aad ku doodaysaan inaan arrintaa laga maarmin ee culays ku noqonaysa ilmaha iyo waalidkood waxay taasu walaalow ku noqonaysaa oo ay dhibaato nagu haynaysaa amen waalid ahaan luuqadda annagu ingiliishka kuma hadalo xisaabtana ma naqaano ma- ee, badanka waalidiinta soomaaliyeed haddaanu nahay haddii aanu weyno meeshiina laga caawinayay in ay caruurtayadii boqolkiiba sagaashan iyo sideed ay iskuuladii ka tagaan oo caawimo darro la-aanteed ay uga tagaan ayaa dhici karasa annagiina ma awoodno inaanu macalin gaara oo dheeraada uha- een, u keenno oo caawiya sidaa daraaddeed kama maarano oo waanu u baahannahay waxaanuna nahay ummadda ugu badan ee ay dhibaato ku keeni karto haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed Een, waxaad degan tahay magaalada ottawa caasimadda dalka canada gobolka ontariana ka mid ah waa mid ka mid ah magaalooyinka soomaalida ay ugu tirada badan yihiin dalkan canada xarunta aad adiga iyo macalimiinta kale ku caawisaan ardayda iyo magaaladaba tiro intee la-eg bay ka yihiin soomaalida ardaydoodu kuwa u baahan in laga caawiyo maadooyinkaas walaalow een, xarumaha lagu caawiyo caruurta een, gelinka dambe waa sagaal xarumood inta een, lagu caawiyo iyo ka badan inta soomaalidu actually ay macalimiinta ugu badan ay joogaan caruuro badan ayaa ka noqday successful oo ka najaxay oo jaamacadaha ka galay oo lagu caawiyo markii hore maadooyinkao dhan ku hooseeyey waxaad carabka ku dhufatay ilmo badan oo soomaali ah oo ka baxay inay jaamacadaha ka- eh, galeen oo arrintan lagu najaxay Eh, dabcan soomaalidu wakhti dheer bay degan yihiin ottawa iyo go- iyo trono iyo nawaaxiga trono Eh, maadaama eh, ardaydii ka qalin jebisay oo badan ay jaamacado ka qalin jebiyeen hadda iyagoo waalidiina shaqaysto ay joogaan ma la isdhihi karaa xilligan xilligii la isku filnaan lahaa ay soomaalidu dhaqaale ahaan iyo dad iskaa wuxuu qabso ku shaqaynaya oo macalimiin noqdoba ay dhexdooda ka heli lahaayeen baa la joogaa walaalo waa run oo waa xilligii la gaari lahaa laakiin we- ayaa weli meesha ku jirta ardaydii qaar ayaa weli jaamacadihii ku jira sida dulqaadka ay u leeyihiin macalimiinta badanaa anagoo aan la shaqeeya ama joogta ama waalid ahaanba een, iyagoo waalida haddana macalimiina waa macalimiin wadankii wax kusoo bartay halkana tacliintoodii kasii kororsaday oo beesha badan iyo dulqaad badan caruurtii u leh waxna fahansiinaya waxna u sharaxaya een generationada halkan ku dhashay ama ku koray dulqaadkii ama fahansiintii uma laha oo u lahaa macalinkan professionaalka ee wadankiisana wax kusoo bartay halkana wax ku bartay ugu dambayntii ifrax eh, adiga iyo soomaalida kale ee ilmaha caawiyo maxaa idiin qorshaha haddii dhaqaalaha la gooyo maxaad samayn doontaan
waxaanu samayn doonaa kolley dee xarumihii lama wada xirayo oo lama wada caruurtii mar walba baahidii way taallaa iskaa wax u qabso inay ku shaqayn doonaan waa laga yaabaa macalimiinta qaar in laga helo qaarna dee inay daily lifekoodii raadsadaan ayay noqon doontaa laakiin dhaawac aada u badan u badan ayay nagu keenaysaa dhaqaale la-aanna lama wadi karayo programkii aad ayay u mahadsan tahay faraax yuusuf maxamuud oo u waramaysay waryahayaga jaamac abuul jaamac oo stuudiyaha ugu horreeyay taasi ahayd markan codkii baxsanaa ee nimcaan hilaac iyo heeskii nooli kulantay
So yeah. Akolka naabku kaso dhakalo nadar jacaylkiile nabaduna halkaas ka tagtay noqota reer waalan nana isku raadiyo ka filo nabarku soo gaadha nana isku raadiyo ka filo nabarku soo gaadha kursi uuna shuush soo dhexgalo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadnana intuu ka dilo naafishkugu diiran kursi uuna shuush soo dhexgalo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemaha nalhaga nudaha beerkaaga nafsadnana intuu ka dilo naafishkugu diiran maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiya taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyad samaan hayne maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiya taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniya samaan hayne naxlili iku daaye idaida nooli kulante
nooli kulantiina macalin hilaac ayaan dhegihiina uga sii tegaynaa waa barnaamij soo saaristay bashiir abikar anigoo ah saare cabdi axmed iyo jaamac buulo jaamacba dhammaanteenna waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
kolkan naar afuuf haysan naqaayo jacaylka boqolfada naaska wada nuugi aniguna ninnimadayee daadaad noocsan kugu siiyey aniguna ninnimadayee daadaad noocsan kuga siiyey kolkan naar afuuf haysan naqaayo jacaylka boqolfada naaska wada nuuge aniguna ninnimadayee daada noocsan kuga siiyey aniguna ninnimadayee daada noocsan kuga siiyey